halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efimiyada ee geeska africa iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin shan iyo labaatanka bisha disembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka aanu idinkuga haynana waxaa ka mida maxadka arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha geeska afrika oo xog ururin ay sameeyeen ku falanqeeyey soomaalida iyo nidaamka dowladnimada waxaa inaga xumaaday maamul dhaqaale oo waxaan la yidhaahdo maamul hufan oo ummad lagu hago ayayna soomaaliya marnaba helin waa musuq maasaq baahay waa wixii ummaddu lahayd oo lagu takarfalayo dad yaroo kooban waa ummad aan madaxdeedii u naxayn shacabkii weynaa iyo maxaanku dhahdaa dadkii tamarta daraa
sanadkan sii dhammaanaya oo la sheegay inuu ka mid ahaa amaba uu ahaa mid aad ugu adag dadka qaxootiga iyo magangelya doonka maraykanka imanaya waxaana laga filan karaa sannadka soo socda dadkii qaraabada dowlahaa waa laga joojinayaa inay qaraabadoodii keenaan kaysaskii aanu haynay ee qaxootiga ahaa shalay oo u dambaysay waxaan arkayo gacantayda kusoo dhacday qof hawshii interviewgii markay safaaraddii u dhammaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaraddu leedahay fiise kuma sii karo waayo waxaa ku diiday go'aanka madaxweyne trump ka soo baxay warqaddaasi gacantayda ayay soo gashay waan hayaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan colaadda ka dhex taagan soomaalida iyo oromada dalka ethoobiya oo soo xoogaysanaysa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idinku haynaa idaacadda saakiyo caalamka marka horese warkii dunida
saraakiil reer iiraanha ayaa u sheegay sacuudiga in haddii gantaalka ay iiraan markaasi lagu sameeyey loo isticmaali lahaa dagaalka ay colaadda yeman ka soo bixi lahayd cawaaqib ka duwan kan hadda taagan waxaana iiraan iska riixday in ay hubeynayso fallaagada xuutiyiinta xuutiyiinta yeman ayaa gantaalkii labaad ee kuwa ridada dheer ah ku weeraray dalka sacuudiga talaadadii hore hay-adda difaaca hawada ee sacuudigana waxay sheegtay in gantaalkaasi si guula ee hawada markaasi lagaga hortegay oo lagu burburiyey tv-ga almas ee xuutiyiinta taageera ayaa sheegay in gantaaladaasi lagu bartilmaameedsaday qasriga madaxtooyada ee alyamaamah ee riyaad ku yaala kaasoo ah xarunta rasmiga ee boqorka sacuudiga hogaamiyaha xuutiyiinta yemen cabdulmaalig al xuuti ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediya ku sheegay in mar haddii ay sii korortay dembiyada sacuudiga uu ka geysanaya yemen ay iyaguna ku jawaabayaan gantaalaha balistiga ama ridada dheer dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta yemen iyo xoogaga bahwadaagta la ah ayaa sheegay in gantaaladaasi ay u rideen si ay u difaacaan waxa ay ugu yeereen qarankooda gardarada sacuudiga
cunaqabateyn cusub oo ay qaramada midoobay ku soo rogtay kuuriyada waqooyi ayaa waxaa madaxweyne donald trump ku ammaanay mudane ka tirsan dimuqraadiga iyadoo aan hore looga baran in dimuqraadiyiintu ay ku ammaanaan trump tallaabooyinka uu qaadayo senator ben cardin oo laga soo doorto gobolka maryland kana mid ahaa guddi hoosaadka sanadka ayaa sheegay in cunaqabateyntaasi cusub ee maraykanku uu soo gudbiyay ay tahay mid adag oo ah tallaabo wanaagsan islamarkaana ay guulo badan ku gaari karaan senator cardin ayaa sheegay in uu ku ammaanayo diblomaasiyiinta maraykanka ee qorshahaasi soo gudbiyey islamarkaana ay qabteen howl wanaagsan senator cardin waxaa kale oo uu sheegay inay jirto tallaabada xigta oo loo baahan yahay in si diblomaasiyadeed oo hoose loo qaado taasi oo uu sheegay inay tahay in maraykanka iyo shiinuhu ay ka wada shaqeeyaan arrimaha kuuriyada waqooyi subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qayb ka mida dalka etoobiya waxaa ka socda colaad iyo rabshado kala duwan kuwaasi oo qaarna dowladda lagaga soo horjeedo qaarna ay qowmiyadaha u dhexeeyaan mid ka mida rabshadahaasi waa mid u dhexeeya qowmiyadaha oromada iyo soomaalida ee ku dhaqan dalka etoobiya dadka labada dhinac ah ayaana ku barakacay colaadahaasi sokeeye ee u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo oromada dalkaasi etoobiya qoysas badan oo soomaalida etoobiya ayaa v o eda la soo xidhiidhay iyagoo sheegaya in ay qoysaskoodii amaba beerahoodii iyo xoolahoodii ay isaga yaaceen si aanay dagaaladaasi ugu waxyeeloobin iyagoo sheegay inay haatan ku sugan yihiin meelo bannaana oo aanay haysan hoy cunto iyo weliba gabaad ku filan falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda nololeed ee qaar ka mid a dadka ku barakacay colaadda ka jirta dhulka ay wada degaan oromada iyo soomaalida ee etoobiya qaar ka mida dadka guryahooda ka soo cararay ayaa v o eda la soo xiriiray iyagoo ka warramaya dhibaatooyinka la soo dirsay faarax cabdi xasan waa mid ka mida qoysaska ka soo barakacay colaadda u dhexaysa qowmiyadaha oromada iyo soomaalida qaarkood ee bariga dalka etoobiya waxa uu faarax ka waramayaa halka uu ka yimid iyo xaaladda ay ku nool yihiin annagu eega halkaan joogna soomaali fara badan oo dhinac badan isaga timid oo sirxad wada oo firxad isku soo ururay aan annagoo ahan baan eega meel fadhinaa oo ilaa laba kun oo qoysama saddex kunba way gaadhi taa waan u malaynayaa dadkan eega halkan jooga inkastoona
xaggee waa marka meeshaa joogtaan harawaalga weeye degmada harawaalga la yidhaahdo xillinka hormada weeye halkaan eega joognaa aan ku dhex noolahay maya dagaalka waxay waxa dagaal ka dhexeeyaa ma jire waa dad laga taagro oon ku dhex noolayn oon isku dhex noolayn weeyo waan dadkan ayaa waxaa ku jira hooyooyin aynu la hadalnay kuwaasoo caruur ku haysta goobtan ay usoo barakaceen waxaanay ka soo hayaameen xoole iyo beero wixii ay lahaayeen iyagoo sheegay in wixii yaraa ay la soo carareenna ay kasii dhammaanayaan nasra daahir sheekh shakuul waa hooyo toddoba ciyaala leh sida ay sheegtayna laba ka mida ay mataana yihiin oo nuujinaysa waxay ka waramaysaa xaaladda caruurteeda iyo nolosha meesha ay usoo carareen waxaan wataa xaas badan wataa xaas badan baa wataa laba anugna way nuugayaan caruurtayda waxaa wataa toddoba ilmo laba masaalanaa laba gabdhood iyaga way nuugaan halkanaan jooga farxad baan ku hana dadka namina waana laayay ragna beri horaa isuukaana dambaysay oo sada halkaas baan kasoo saxanaa iyaga suugu nimadna ayaan ayaan reedbaan dilada gala dadkan ayaa ka cabanaya nolol adag oo soo wajahda cuno la-aan iyo weliba qabowga oo aysan haysan waxay ka dugaashadaan faarax ayaa mar kale ka waramaya xaalka nolosha iyo dhibaatada ay qabaan eega ayaan ayaanteed baan halkan kadi fadhinaa oo mara ma haysana aanu wadno way gubeen aqalin way naga gubeen adduunyadii wixii alla wixii aan lahay way qaateenoo way way way way way la wada kala tageen annagoo wada firxad ahoo waxna nalaga laayo waxna naga waxeeyaan ee gabtaa kusoo ururo dee halkaasaa meelo badan isaga nimid oon iska fadhfadhinaa on wax gurnad oo meel laaan ka helina ma jiro waxna oogi ma jiro baahi adduunadu noocii ugu dambeeyay ayaa ku jiraa waxaan cunayna iyo waxaan cabayna hadda ka hor aduu hadee waxogaayihii wa waxya waxa waxa waxaan cunoon cabnaa dee waa aada yala-aan iyo cunto la-aanba aadba dhibaatadu noo haysataa oo caruurtii wallaahi dhaxanti eeg annagu maankan kabadhowna intaan dhaxantii jiidi kari weyne waxaan gubdhayno waxaan iyana midna ma haysano waxaan cunno ma haysano
dowladda dhexe ee etoobiya iyo tan dowla deegaanka soomaalida ayay dadkani sheegeen in aysan ka helin wax gurmad iyo kaalmo ah nasra oo ah hooyo toddoba caruura haysata waxay ka waramaysaa mar kale sida ay u maareynayso quudinta caruurteeda iyo qoyskeeda oo ay kala lumeen aba waxaan ku dhashanama jirto halka qaydkaan ilmaa ka noolanahayo go-aan nasaa mooyaane colaadda siyaasiga iyo tan qowmiyadaha ee etoobiya ayaa muddo soo jiitamaysay waxaana marar badan soo farageliya dowladda dhexe waxaana ay u muuqataa inay hadda sababayso barakac iyo khasaare hantiyadeed maadaama dadka badankooda ay yihiin beeraley iyo xoololey haddii ay beerahoodii ka hayaamaanna ay adkaanayso in ay helaan cunto ay cunaan inkastoo v o edu aysa xaqiijin karin inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay colaadda u dhexaysa qowmiyadaha soomaalida iyo oromada haddana ma jiro wax war ah oo rasmi ah oo dowladda etoobiya iyo tan dowla deegaanka soomaalida intaba ay ka soo saareen khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay barakaca iyo colaadda u dhexaysa labada qowmiyadood soomaalida iyo oromada haddana waxaana soo gaaraya cabashada labada dhinac
falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duday halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo toddobiyo tobanka ayaa caqabado adaga waxa ay ka hor yimaadeen kumanaan qof oo isugu jira qaxooti iyo magangelyo doon imanaya dalkan maraykanka kuwaasi oo qaarkood ay u suura gashay in ay soo galaan maraykanka kadib markii ay dhowr jeer dib uga dhaceen xilligii ay filayeen halka boqolaal qof oo kalena ay weli rajo ka qabaan in ay mar uun u suura gasho rajadooda sidoo kale waxaa iyagana sanadkan walaac xoogan uu soo food saaray dadka ku nool wadamada qaar uu madaxweyne donald trump ka mamnuucay in ay dadkooda soo galaan maraykanka oo ay u dacwoonayeen eheladooda oo haysta dhalashada maraykanka ama rajeynaya inay helaan fiisaha bakhtiyaa nasiibka ee lootriga loo yaqaano waxaana dadkaasi diiradda ku jeediyey falal kala duwan oo ay geysteen dad soo galooti ah oo sababay dhimashaya dhaawac haddaba sahre ciidlanur ayaa arrimahaasi ka wareysatay garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ku sugan gobolka minnesota waxayna ugu horreyn weydiisay waxa laga filan karo laamaha socdaalka maraykanka sanadka soo socda ee labada kun iyo sideed iyo tobanka oo maalmo uun ay naga xigaan
run ahaantii sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban waxa aan ku tilmaami karaa inuu ahaa sanad isbedel weyn uu ku dhacay xagga sharciyada la xiriira dadka soo galeytiga ah waxaanan odhan karaa wuxuu ahaa sanad aad iyo aada u adag arrinta ugu weyn ama isbeddelka ugu weyna wuxuu ahaa runtii doorashadii la doortay madaxweyne donald trump oo run ahaantii wax badan ka bedeshay hanaankii dadka soo galeytiga ahaa inkastoy u badan yihiin wadamo gaar ah dadka si gaara loo beegsaday laakiin waxaad og tahay in madaxweyne trump waxyaabuhu ololaha ku galay ay ka mid ahayd inuu derbi weyn uu dhiso oo koonfurta dalka maraykanka gaar ahaan xuduudka uu la wadaago ee dalka mexico sidoo kale uu tilmaamay inuu mamnuucayo dadka muslimka ah inay dalka soo galaan markii dabcan uu madaxweynihii doorashadii ku guulaystayna arrimahaasi wax ka agdhow inuu markiiba ku dhaqaaqay oo ay ugu runtii weyneyd arrintii xayiraadii uu saaray dalal ay soomaaliya ku jirto muslimna u badan dabcan xayiraadan uu keenay waxay runtii aad iyo aad caqabad ugu noqotay dad fara badan oo eheladooda keeni lahaa cabdiwaaxid dadkaa eheladooda u dacwoonayay ee aad carabka ku dhufatay maxay tahay caqabadda halkaa ku jirta saddex xayiraadood bay ahaayeen marka tan u dambeysay dabcan ayaa ah midda hadda la dhaqan geliyey taasi dabcan waxa ay kala saaraysa ma jirto xagga qaraabada run ahaantii oo xataa dadkii qaraabada dowlahaa waa ay saameynaysaa oo waa laga joojinaya inay qaraabadoodii keenaan waxaan ka wadaa gaar ahaan dadka dalalka sida gaarkaa loo beegsaday oo soomaaliya ku jirto inkastoo qaxootiga xayiraadu ay leedahay lama mamnuucayo laakiin waxa ay soo jeedinaysaa baaritaano ad adag oo aad iyo aada u qoto dheer oo aan waxba ka duwaneyn run ahaantii xayiraad sidaa awgeed hadda waxaan anigu loo yar ahaan kaysaskii aanu haynay ee qaxootiga ahaa ama dadkii fiisooyinka ahaa shalay oo u dambeysay waxaan arkayo gacantayda kusoo dhacday qof sidii macnaha hawshii interviewgii markay safaaraddii u dhammaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaraddu leedahay fiise kuma sii karo waayo waxaa ku diiday go-aanka madaxweyne trump ka soo baxay ayaa diiday warqadaasi gacantayda ayay soo gashay waan hayaa waxaa jira dad badan oo qaxooti ah oo run ahaantii aan kaysaskooda hayno oo ay hawlahoodu aada u dhowaayeen markii hore haddana hakad weyn la geliyey markii aan weydiino hay-adaha dowladda iyo kuwa dadka qaybaha immigrationka waxay u noo sheegayaan in baaritaan uu socdo markii jawaab ay noo helaana ay nagu soo celin doonaan marka waxaa intaa dheer run ahaantii oo iyagana aan aad iyo aada ugu doodnaa dadka la tarxiilayo ee dalka laga saarayo oo madaxweyne trump kuma koobsanin keliya soo galistii inuu dhimo ama xayiraad saaro waxaa kaloo aad iyo aada u dardargeliyey tarxiilkii iyo dhoofintii dadka laga dhoofinayay dalka maraykanka waan garta sanadka soo socda labada kun iyo sideed iyo tobanka maxaa la filan karaa mar haddii la ogaaday sanadkan inuu ahaa sanad aada ugu adag dadka soo galootiga ah ee dunida ka imanaya gaar ahaan toddobadaasi wadan ee maraykanka soo gelaya waxaan odorosayaa anigoo qiyaastaydu tahay in uu kasii adkaanayo sanadkii hore sababtoo ah waxaad moodaa madaxweyne trump hadda in uu aada iyo aada ugu diiraday go-aankii kumeel gaarka ahaa ama guushii kumeel gaarka ahaa ee uu kasoo hooyey maxkamadda sare iyadoo run ahaantii aada mooday in maxkamaddu run ahaantii tilmaantay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu xayiraadan soo rogo laakiin go-aankama dambaysa aanay weli soo saarin oo ay go-aankeeda dib u dhigatay saddex arrimood midun baa dhici karaa kow in maxkamadda sare ay go-aankeeda soo saarto sanadkan gudihiisa waana sida dabcan dhacaysa oo sanadkan lixda bilood oo horeysa gudahooda ayaa la filayaa in uu soo baxo oo ay markaa xayiraadiisa ku tilmaanto sharci darro sidaasna mar dambe aan cid xayiraad loo saarin taasi waa mid waxaa kaloo dhici karta qolyaha ee kongresska ee ama dimuqraadiga iyo republicaanku intay isku yimaadaan ay sharciyo cusub oo immigrationka dib u habeyn loogu sameynayo ay soo saaraan taasina oo immigration reform cusub uu soo baxo waa waxyaabaha dhici kara legislative ahaan ama xagga sharci dejinta laga fili karo weeye waxaa kaloo ugu dambeyntii haddii ay labadaas dhici waayaan aan filayaa in madaxweyne trump uu markaa usoo gacan banaanaado inuu sii dhaqangeliyo siyaasado ad adag oo aada iyo aad maaragtay dhibaato ugu ah dadka soogaleytiga isku soo duub marka waa arrin runtii walaac weyn baa qolyaha iyaga u dooda dadka soogaleytiga ama looyarada u ah walaac weyn baa naga haysta waxaan markaa rajeynaynaa in run ahaantii laga hortegi doono tallaabooyinkaas si ay noqotaba ama maxkamada ha noqoto ama congresska ha noqoto kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo isagoo ku sugan gobolka minnesota u waramayey sahre ciidlanuur
halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington khubrada falanqaysa culuumta dhaqaalaha siyaasadda iyo weliba maamul wanaagga ayaa inta badan sheega in dowladaha horu maray ay u suuro geliso dhinacyada dhaqaalaha iyo weliba dowlad wanaagaba dhaqanka iyo bulshada xidhiidhka ka dhexeeya haddaba macadka arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha geeska afrika ee xiliyo kala duwan waxa uu soo saaray falanqeyn uu ku sameeyey dhaqanka soomaalida iyo nidaamka dowladnimo waxaanay ka soo saareen warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ku qotonta sida nidaamka qabiliga ahi ula falgalo siyaasadda iyo dowladnimada dadka soomaalida ee ku dhaqan geeska afrika waxaana daba arrimahaasi ka waraystay dor cali ciise cabdi oo ka tirsan madaxda macadkaasi waxaanan ugu horreynta weydiiyey waxyeelada uu dhaqanka soomaalida iyo qabyaaladu ku salaysani uu ku keeni karo nidaamka dowladnimo
zaare walaal waa su-aal quman ma aha unin aan fakirkanaga ku darsano maxaa shan iyo labaatankii sane ee dowlad la-aanta inaga qabyoobay maxaan inoo qabsoonin weye bal haddaad ku noqotoba taariikhda soomaaliya intii ay xornimada qaadatay haddaad bilowga halkaa kasoo bilow wax alaaliya wixii maamul wanaagga la ohan jiray inay bal ino barbar mareen dadkii mas-uuliyadda ama hogaanka uhayay ummadda waxaan sifada u bixinayaa hoogaa research aan ka samaynay mahadkan ino arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ee geeska africa haddaan madaxda ka ahay buogaan soo saarnay oo aan adiga iyo dhegaystayaashii naqaayaha leba leeyahay inay mala wax ku kordhisaa laga yaabo hadday wakti u helaan waxaa weeye buugga haldhowrkiisu ama qodobka koowaad waxaa weeye waxaan soomaalidu ay ay tidhaahdo maamulkanagii bay burburiyeen ama maamul la-aan baa nagu dhacday intaa dowlad dowladaha soomaaliya jireen waxa u horeeya soo qabtaan waxaa weye qabaa'il baynu nahay qabaa'ilka ayna kalifay oo saa inoo galay qabaa'il baynu isu dilnaa qabaa'il baynu isku haysanaa xaqiiqdu waxay tahay haddii research macne laga sameeyo qofkii dhuuxaana uu ogaanayo waxaa weeye waxaa inaga xumaaday maamul dhaqaale oo waxaan la yidhaahdo maamul hufan oo ummad lagu hago ayayna soomaaliya marnaba helin marka haddaad eegto tii dowladihii aan aan aan maxaan idhahda shacabku ay dooran jireen iyagoo xor xor oo madax banaan ay la soo bixi jireen xildhibaanadooda ee ka horreeyey waktigii militariga uu ka talinayay soomaaliya intii badnayd ee waktiga militariga uu ka talinayay intii hadda dowladahan kumeel gaarka ah iyo kuwan la aqoonsan yahayba soomaaliya ay ay kasoo baxeen waxa ay ka midaysan yihiin waxa wey waxaa weeye waa musuq maasaq baahay waa wixii ummaddu lahayd oo lagu takalfalayo dad yaroo kooban waa ummad aan madaxdeedii u naxayn shacabkii weynaa iyo maxaan ku dhahda dadkii tamarta daraa waxaad moodaa marka waktiga dheer ee soo jiray waxa qulaynu caadaysanay oo ilaa aynu gaadhnay heer qofkii maxaan ku idhaahdaa hogaanka hayay intii uu qarin lahaa in boob iyo dhac iyo xatooyo xoolo qaran lagu faanayo doctor cali inagoo u iman doono qodobka aad ka sanqarisa haddaan su-aal kale halkaa kaa weydiiyo soomaalidu inta badan waxay tiradaa shacabku waa dad wanaagsan ee waxay la-yihiin hogaan oo mar kasta hogaamadaa la dhaliilaa hogaankana sidaynu ka warhayno bulshadu kasoo dhex baxaa dhaqankan soomaalida miyaan u samaysnayn nidaam dadku kala dambeeyaan oo sharciyo lagu kala dambeeyo oo xeerkii soo baxa lagu dhaqmo oo mise mar walba sidaa dadku ku celcelinayaan mushkiladdu waa hogaanka
waxaan filayaa su-aashaadu siday ku aadan tahay dee waa waa saaad u dhigtay shacab weliba wuxuu istaahiilaa dawladda uu kasbado hadday xun tahay iyo hadday wanaagsan tahay anigu waxaas leeyahay si si si qaladaa loo dhigaya hogaanka keligii ma xume waxa weeye shacabka ayaan ka soo baxayn waxyaabahii uu u baahnaa inuu ku xusho dadka hogaanka ay u dhiibanayaan karaamadiisa la eegi maayo aqoontiisa la eegi maayo waktigan hadda aan joogno aan kuba kuba soo dhawaade waxa qura ee xildhibaan maanta uu kusoo baxayaa waa maxay ama inuu durbaan qabiil tumo yidhaahdo reer hebel baan ahay oo anaa laan dheer iyo anaa laan gaaban ama inuu yidhaahdo qof walba kii joogay tuulada kii magaalada joogay kii magaalo madaxda dalka joogay codkiisii uu iibinayo wax yaroo weliba basiida ku iibinayo marka de anigu ma ma ma garan karo dhaqanka soomaalida dad badan baa iga badiya ummadda soomaalidu markii hore waxay dhaqankeedu farayay inay waxaa wax ku duwan ay madaxdeeda iyo hogaankeeda kula soo baxdo maxaa kamid a qofkaas waa waa qof karaamo iyo sharaf leh qofkaas waa qof aftahana qofkaas waa qof geesiya sifooyin kale ayaa lagu tilmaami jiray laakiin waxaan isleeyahay de markay halkaa joogtay waxay ka tarjumaysay dhaqanka soomaalida reer guuraa u badnaa dadka ay la soo baxayaan dad ay og yihiin inay karti ku og yihiin inay ku og yihiin maxaan idhaahdaa karaamo iyo sharaf kale inay ku og yihiin codkarnimo haddase intiimido looma baahna waxaa loo baahan yahay nin nin magaalaynu galnay wixii lagu sifoobi jiray berigii horena waa laga tegay baan qaba anigu hadda maxaa lagu sifaynayaa xoole ma leeyahay waxtar ma ii keenayaa shaksiga waxtarku maaha waxtar ma soo gelinayaa aniga iyo dadka communitiga ehelka waa wuxun ku salaysan qof waliba waxa jeebkiisa ku jira dhibaatooyinkayna haysana qaarkood waa waxaa isleeyahay dhaqanka laguma sifayn kareen waxay ka yimaadeen sifada dee mar haddii hogaanku kaa xumaado dadkii kalena iyaduunbuu raad raacayaa marka haddaynu soo noqonno muxuu yahay sawirka dowlad wanaag ama dowlad wanaagsan ama hogaan hufan sawirka ay leedahay dadka soomaalida waxaad moodaa inaanay weli helinba sida adiguba aada sheegtay sawirku waa sidee dowladda wanaagsani waa ta maxay qabata siday u taallaa sharciyadeeda isay u kala dambaysaa waxaan kusoo dhawaanayaa arrimo basiid ahoo aan isleeyahay qofkii dee maamul suuban ama wanaagsan raadinayaaba wuu oranayaa taas waa inay calaamadda ka muuqataa dadka gacanta ku haya ummadda masiirkooda iyo hogaankooda xikow waxaa midaad carabka ku dhufatay qolota in sharci qofku u hogaansamayo bani aadamku wuxuu sifooyinka uu kaga duwan yahay maamariska ama xoolaha iyo xayawaan kaga duwan yahay waxaa weeye shuruucuu ku kala baxo oo kala saara ayuu dhigtaa oo samaystaa dabeedna ku dhaqmaa marka de haddii baanu qofkii sharciga ku dhaqmayn oo rule of law wax la yidhaahdo aanu aaminsanayn ama systemka oo dhaniba aanu cadaalad iyo sinaansho iyo shuruuc ku dhisnayn waxaan waxaan isleeyahay wuu ka dheeraanayaa maamul wanaag midka noocaasi sifada labaad ee kulley anigu aan diinta islaamkuna aan isleeyahay wayna faraysaa dadarkan maxaan ku yidhahdaa ka faallooda maamul wanaaga ino waktigan dhowna waxaa weeye bani aadamku inuu kala saaro waxa isagu uu leeyahay iyo waxa ummaddu leedahay inaan labadu isku milmin oo maba haddii aad wixii adigu aada shaqaysatay ama kasbatay iyo wixii qaranku uu lahaa ama ummaddu ay kuugu dhiibatay mas-uuliyaddaadu hayso aawadeed markaad labadaa isku qalado waxaan isleeyahay laga maarmi maayo musuq maasiqan baahay ee soomaaliya ku caanka hadda ku noqotay
kaasi wuxuu ahaa doctor cali ciise cabdi oo madax ka ah macadka falanqaynta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ee geeska afrika oo khadka telefoonka iigu waramay halka aad ka dhagaysanayseena waa v o a washington
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha haddii aan ku bilaabo suuqa kalibsiga ciyaartoyda oo bisha janaayo ee fooda inagu soo haysa mar kale dib u furmi doona kaasi oon inaga xigaan dhowr maalin oo keliya ayaa gebi ahaanba kooxaha qaaradda yurub waxa ay suuqa ugu jiraan islamarkaasina u xusulduubayaan sidii ay koox waliba usoo iibsan lahayd ciyaaryahan taya leh oo kooxdooda ka wanaajiya heerka ay joogto si markaasi dhowrka bilood ee ka dhiman xilli ciyaareedkan oo bisha mey ee sanadka bilanaya ku eg ay koox waliba sare ugu qaadi lahayd awoodeeda ciyaareed kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa waxa ay doondoonaysaa islamarkaasina ay lacag badan ku raadinaysaa ciyaaryahanka goolhayaha u ah kooxda kubadda cagta ee b s g in la yidhaahdo caven trap ciyaaryahankaasi oo da-diisu ay tahay toddoba iyo labaatan sano sidoo kale kooxda kubadda cagta ee liverpool waxay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaaryahankii ay xilli ciyaareedkanu markii uu bilaabanayay bartamihii sanadkan ay muddaba ka gorgorinaysay kooxda kubadda cagta ee southampton ee u dhashay wadanka holland ee la yidhaahdo vindyk ciyaaryahankaasi ayaa kulankii ugu dambeeyey ee kooxdiisa u ciyaarayay waxa ay kooxdu kasoo tagtay inay ku darto koob iyo tobanka ciyaaryahan ee garoonka galaya weliba kuwa kaydka fadhiisanayay waxaana arrintaasi loo arkay inay tahay fariin muujinaysa in ciyaaryahankan kooxdu ay iibin doonto xilli ciyaareedku markuu furmo maadaama isaga iyo kooxdu aana isku wanaagsanayn islamarkaasina uu hura kaga dalbaday inuu kooxda kubadda cagta ee liverpool ku biiro haddaba ciyaaryahankan faindag ayaa kooxaha kale ee doondoonaya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyana lacag fara badan ku raadinaysa laakiin lama oga halkuu ciyaaryahankani saldhigan doono dad fara badan oo ciyaarta kubadda cagta taageer ahina waxa ay ka warwarayaan haddii ciyaaryahankaasi uu ku biiro kooxda manchester city awoodeedu haatan bay aada u sarrayso inay markaasi noqon doonto koox koobabka yurub iyo ka dalka ingiriiskaba isku darsata macalinka kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ee marushio bajetino ayaa waxa ay wararku sheegayaan in uu doonayo inuu la soo wareego ciyaaryahan ros barkley afar iyo labaatan jirka u dhashay wadanka ingiriiska islamarkaasina xulka qaranka ka tirsan ciyaartoydooda sidoo kale waxa uu macalinka tottenham doonaya inuu sidoo kale la soo wareego wiilka laba iyo labaatan jirka ee u dhashay isna wadanka ingiriiska ee luke show ee kooxda kubadda cagta ee manchester united aanay isku wanaagsaneyn weliba macalinkooda morino dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxaa laga yaabaa inay kooxda inter milan ay ka iibiso ciyaaryahanka la yidhaahdo macatarian laakiin ciyaaryahankan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay kooxdu doonayso oo keliya ah in si amaaha ay kooxda inter milan uga iibiso muddo kooban iyadoo markaasi markay amaahdu dhammaatana haddii aanay labada kooxood heshiis ku gaarin in ciyaaryahankan la iibiyo kooxda manchester united ciyaaryahankaasi ay dib ula soo noqon doonto manchester city ayaa iyadana macalinkooda guardiola waxaa laleeyahay waxa uu doonayaa ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee shakhtar donetski ee la yidhaahdo fred ciyaaryahankaasi oo afar iyo labaatan jir islamarkaasina ah ciyaartoyda kubadda cagtadu ay wanaagsan tahay marka laga hadlayo hanaanka ay banooniga u ciyaaraan dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee arsenal wiilka da-da yar ee u ciyaaray wadanka ingiriiska u dhashay la yihahdo jack wilsher ayaa wararku haatan waxay sheegayaan in macalinka xulka qaranka ee ingiriiska ee gareth southgate uu doonayo in uu ka mid dhigo ciyaartoyda xulka qaranka ciyaaryahankan oo muddo dhaawac ku maqnaa islamarkaasina kooxdiisa arsenal ka mid ahaa ciyaaryahanada kaydka ah ayaa in dhoweydba kulamadii u dambeeyey kooxda u safanayay islamarkaasina banooni qurxan soo bandhigayay la arki doone ciyaaryahankaasi inuu xulka qaranka ku biiro islamarkaasina qaranka ingiriiska uu sanadka dambe u matalo koobka adduunka wadanka ruushka ka dhacaya haatanna haddii aan ajaleeco horyaalka dalka ingiriiska kulamo adag oo layskaga hor imaan doono maalinta talaadada ee fooda inagu soo haysa oo dalkaasi ingiriiska looga dabaaldego maalinta la yidhaahdo boxing day waxaa iska hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee southampton iyo tottenham hatsba e f c banmouth iyo westham united ayaa iyaguna fooda isgelin doona chelsea brighton of albion ayay soo dhaweyneysaa kooxda halfstown stoke city ayay la ciyaari doontaa manchester united bunley ayaa u iman doonta watfordna lester city ayay foodis gelin doonaan halka wesbermij albion iyo evertonna ay kulmi doonaan dhinaca ciyaarta tenista gabadha caanka ah islamarkaasina wacdaraha ka dhigta ee la yidhaahdo salina williams oo in dhoweydba garoomada ka maqnayd ayaa waxaa leeyahay soddonka bisha december waa bishan aynu ku jirno dabayaaqadeede ayay mar kale dib uga soo muuqan doontaa garoomada lagu ciyaaro ciyaarta tenista waxayna gabadhan oo ciyaaraha kaga maqnayd kadib markii ay umushay gabar la yidhaahdo alexis ay muddo afar bilooda kadib ciyaaraha dib ugu soo laabanaysaa waxaana kulankeeda koowaad ay ku ciyaaraysaa tartanka tenniska lagu qabanayo waddanka imaaraadka carabta dhegaystayaal barnaamijka ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
guud ahaana idaacaddeenii aroornimo dhegaystayaal waa naga intaa